galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin arbacaha bisha oktoobarna waa shan iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a soomaali daadkan idaacadda galabtana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo sheegtay inaysan awoodin inay dhegaysato dacwad dalbanayso in la joojiyo doorashada ku-celiska ah ee lagu wada inay berri ka dhacdo waddankaasi kenya
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee kenya iyo waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah musharaxiinta ku haray tartanka qaybka ilaha garanaya waxaa beri dhici doonaa ilaha garanaya laakiin telefishonkii iyo rediogii iyo adiga dadkii in badana la hadalna waafajinta ilahaas kale mana siin doonaan ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan raila meesha ka baxa dashi raila intay aadi doonaan allahu aclam
sidoo kale waxaan idiin haynaa qarax ka dhacay deegaanka carbiska iyo dad rayida oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada
barnaamijkii xiisaha laha ee dhaqanka iyo hiddahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysnayd haddii waalidka dhalay uu macallinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo habeenkiina isaga oo howda uu malaku jibriil wax barayo doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
laba qof oo rayada iyo askari ka tirsanaa ciidamada amisom ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambaysay oo ka dhacday deegaanka carbiska ah ee u dhexeeya muqdisho iyo afguuye saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o eeda u sheegay in ay dhinteen laba qof oo rayada oo uu ku jiro macallin iskuul islamarkaana suxufi ahaa ka howlgala idaacad ku taala magaalada afguuye waxaa kale oo rasaasaasi ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka afeenka ciidamada amisom ayaa waxa uu sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsanaa amisom uu dhintay kuna dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka carbiska afeenka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom ay rasaas fureen islamarkaasina ay direen afar ka tirsanaa al-shabaab aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa isku dayaya inay xadadaan duduleelada ka dhex abuurmay xisbiga talada haya culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii uu senatarka laga soo doorto gobolka arizona jeff flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isagoo wax ka sheegay habdhaqankiisa islamarkaana sheegay inuu senatarnimo isu soo sharixi doonin sanadka dambe jeff flake oo ah senatar hal mar ah aqalka sare loo soo doortay horena labiiyo toban sano u matalaya aqalka hoose ayaa shaaciyey inay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado iyadoo nidaamka iyo caadooyinka maraykanka kor u qaada la minjaxaabinayo sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaaba deganaanshaha caalamka ay khatar soo food saartay senatarka ayaa xisbiga jamhuuriga ku tilmaamay mid isku maaweelinaya muddaba in madaxweyne donald trump uu ku soo noqonayo maamouskii looga baahnaa dhaliisha jeff flake oo ah senatar ka tirsan xisbiga uu madaxweynuhu ka mid yahay oo aan caadiyan dhicin ayaa imaanaysa xilli uu madaxweynuhu la daalaadhacayo dhaliil uu senatar kale oo xisbigiisa ka tirsan dibadda u soo dhigay bob cooker oo toban sano laga soo dooranayay gobolka tennessee ayaa sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha madaxweynaha ay weydiisteen inuu is-hortaago xilli uu madaxweynuhu howl sharci darraa ku dhaqaaqayey isagoo nolosha iyo siyaasaddaba ka soo bilaabay meel hoose kadibna noqday madaxweyneha ayaa dib u magacaabista madaxweynaha shiinaha shi jiping loogu magacaabay in uu muddada shanta sana ay soo socotaa uu sii ahaado hogaamiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tiirar adag oo u suurtogelin karaya in uu awoodda sii haysto isagoo dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga shuuciga ee shiinaha ayuu master shi waxaa lagu qasbay in uu aad uga shaqeeyo tuulo fog muddo toddoba sannadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana la dhigay shi waxa uu ka soo badbaaday kadeedkii uu galay isagoo markii dambena ku biiray jaamacadda tisingwa halkaasi oo uu ka qaatay shahaadada cilmiga injineeriyadda kiimikada ee sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii kadib waxa uu ku biiray xubnihii xisbigii talada hayay ee shuuciga isaga oo kasoo bilaabay xogeyo ku-xigeen oo uu ka soo noqday gobolka baadiyaha ee hibey ka hor inta uusan u dallicin ninka ugu sarreeya xisbiga ee xarunta shaqaalaha shiinaha ee shanghai sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa waxaa loo magacaabay xubin ka tirsan golaha bulutibiro standing committee oo ah hay-adda ugu sarreysa shiinaha ee dhinaca go-aan ka gaarista isagoo markii dambena ka noqday xogeyaha guud sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaa qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa ku guuldaraysatay inay dhegaysato dacwad ay soo gudbisay saddex muwaadin oo codsanayay in dib loo dhigo doorashada madaxweynenimo ee ku-celiska ah ee lagu wado inay waddankaasi ka dhacdo maalinta berri ah xaakimka sare ee maxkamadda sare david maraga ayaa arrintaas ku sababeeyey inay soo xaadiri waayeen tiro ku filan oo ah garsoorayaashii maxkamaddaasi si dhegaysigu u furmo jamaal axmed cismaan ayaa arrintaasi ka waraystay wariyahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere jamaalow waad mahadsan tahay si rasmi ah ayaa goornow golaha i b c ee doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ay ugu dhawaaqeen in doorashadu si rasmiga ay uga dhacayso boqol iyo sagaashanka constituency ama goobaha soojooyinka ee dalka oo dhan halkaana ay ku sugan yihiin madaxda iyagu kormeeraya doorashooyinkaasi iyadoo dadkana maanta ay u tahay maalin ay shaqada ka nafsanayaan oo dawladdu ay shala ku dhawaaqday si ay fursad ku helaan ay ku gaaraan deegaanada qof waliba uu ku qoran yahay in codka ka dhiibto hase yeeshee weli dadku waxa ay ku jiraan safarro meelaha qaarkood kuwana mar hore ayayba gaareen magaalooyinka dhowdhow ee ama goobaha dhowdhow ee caasimada ku dhow gobolka waqooyi bari ayaa kamida gobolada ugu fog fog oo ay dadku ilaa iyo haatan weli ay ku sii socdaan ood arkaysa gawaari iyo ilaa iyo saaka ay sii socdaan waa tahay marka doorashada guddigu ay ku dhawaaqeen inay beri dhacayso hore waxaan u ogeyn in raila odinga oo mucaaridku hogaaminayey uu qaadacay ka qaybgalka doorashadaasi maxaa iska beddelay mowqifkii raila wararkii ugu dambeysay maxay sheegayaan
waa sidaa sheegtay jamaalow maxkamadda sare ayaa saaka uga balantaa dacwadda ay gudbiyeen golaha xuquuqda ee dhinaca biniaadanimada ee dadka muslimiinta ee khaliifa khaliifa iyo odayaal kale oo xagga garsoorka oo ay ku doonayeen in lagu joogsado doorashada sida rayla hore uu sheegay hase yeeshee kooramkii ama tiradii markaasi la sinayay garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa soo xaadirin qaar dalka ka maqan weli nairobi ka maqan iyo kuwa ka urudbaartay halkaasi oo uu yimid gudoomiyaha garsoorka ugu sarreeya david ee maraaga iyo nin kale oo hase yeeshee ay buuxsan weeye kooramkii lagu dhegaysan lahaa in dacwadda la hor joogsado iyo in kale waxaana ay ku dhawmaatay in dacwaddaasi maanta aan la qaadin kooram la-aan sidaa daraaddeedna la diiwaan gelinayo wakti kale oo dhegaysigeeda dacwaddiina ay markaasi u muuqato inaan dacwaddii aanay ku guulaysan qoladii soo gudbisay in la hor joogsado raylana haatan waxaa uga hadlayaa yaanya geelka dambe dadka isaga taabacsan ee naasa fagaaraha weyn ee loo yaqaano uhuru baak halkaasina la filayaa inuu kasoo jeediyo hadallo lamida kuwii uu jeediyey taariikhda ku saabsan inaanay doorashada ka qayb galaynin balse lagu kala duwan yahay qaabka dadku ay usoo baxayaan in rafada ay dhici karaan ama mudaaraadyo iyo in kale wu isagu sheegay in gudahooda ay ku sugnaadaan bulshada ogaa amarada ugu waaweyn ugaata jeedin doorabeenka dambe waa tahay waxaad sheegtay in garsoorayaasha maxkamadda sare ay kulmi waayeen maanta kooram la-aan ama tiradii intii loogu baahnaa oo aanay soo xaadirin marka ma laga yaabaa haddii xitaa doorashada ay dhacdo in mar kale raila uu dacwad ka geeyo ay dacwaddani maxkamaddu dhegaysato oo ay go'aan kale ay ka soo saaraan mise go'aanku wuxuu noqon doonaa uun maxkamaddu maadaama ay go'aan ka gaari weyso ay kulmi weysay in doorashada la galo sidaasna ay hooshu ku socoto waa ka hadleen guddiga gaarka iyo garsoorayaashooda xukunka iyo waxay sheegeen suurtagal inaanay noqon doonin in ay mar walba maxkamadda sare ay fursado u hesho inay doorashada dadku ay doortay ay hakiso saas daraadeedna madaxweynaha ayaa la filayaa inuu saxiixo sharci muujinaya in markaasi si toosa ay ugu dhawaaqayaan golaha doorashooyinka returning officerska jooga labada boqol iyo sagaashanka constituentyana deegaan doorasho taasi ayaana waxay suurtagal ka dhigaysaa toddoba maalmood gudahood sida dastuurku u ogol yahay inay golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan madaxdooda waaweyne ay ku dhawaaqi doonaan waxaad inoo sheegtaa bal ka waran mar haddii mucaaradku ay yidhaahdeen kama qaybgelayno doorashada goobaha iyo deegaanada ay mucaaradku ku xoogan yihiin wararka ka imaanaya maxay sheegayaan sida xaaladduuse waa sidee goordhan oo la xiriiray wariyaasha ku sugan deegaanka kisumu oo ah goobaha ugu waaweyn gobolka yaansa waxa rabshadaha oo waaweyn lama sheegin marka laga reebo deegaanka migori wadada highway ah oo isku xirta dhinaca tanzania oo ay dhagxaan badan naasa taageerayaashu ay dhigeen mana muuqato wax rabshadaha oo waana horay ay uga welwalayeen ciidamo fara badan oo la geyn doono meelaha iyagu ay ku xoogay xooga ku leeyihiin waxaana la sheegayaa goob kasta oo doorasho in la geynayo lala askari oo keliya mana muuqato ciidamo waaweyn badan oo hubaysan oo goobaha welwar badan badan laga qabo waxaana haatan muuqata inay ku kala duwan yihiin isbaahilsiga naasa in maalinta berita ay mudaharaadyadii ay hore ugu dhawaaqeen ay sii wadayaan iyo in maalinkaa doorashadu dhacayso ilaa rayla hore u sheegay ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama aan iyagu ka qayb gelayn walow toddoba kale oo ku jira madaxweyne uhuru kenyatta ay ka mid yihiin dadka doorashada ka qayb gelaya madaxtinimada lix iyo labaatanka oktoobar oo berita ma musharaxiin toddoba gaari ayaa ka qayb gelaya doorashada ma saasaad ula jeedaa haddaasaan ula jeedaa toddoba musharax oo uu ku jira madaxweynuhu xataa liiska weligu ku jira rayla odinga walow uusan saxiixin soomka dowga noqoshada ee la yidhaahdo afar iyo labaatan b dhammaan musharaxiintii ka qayb galay sideedii agost oo sideed musharax ahaa ku jira liiska doorashada madaxtinimada ku-xiliska ee maalinta barito hase yeeshee rayla odinga ayaa isaga hore u sheegay in uusan ka qayb gelayn walow magaciisu weli uu ku jiro oo uusan saxiixin foomka dib uga noqoshada balse toddobada kale oo ku jira madaxweyne uhuru kenyatta ayaa magacyadooda lagu arkayaa goobaha codbixinta iyo weliba qaar ka mid ah oo meelaha dadka soomaalidu ay joogaan lagu arkayay shalima iyagoo samaynaya ololahooda doorashada ugu dambeyn raila waxaa la filayaa sidaa tiri inuu maanta taageerayaashiisa uu la hadlo waxyaabaha ugu weyn ee uu ka cabanayo ee uusan doorashadani uga qaybgelaynin haddaad soo koobto hadalada la filayo oo dhowr ka hadlay waxaa kamid a inaanu kalsooni badan lagu qabin golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan oo uu sheegay sida loo soo xuray inay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo qaar badan uu sheegay in meesha laga eriyo waxaa kaloo uu sheegay in meelaha doorashooyinku ay ka dhacayaan gaaraan deegaanada iyagu ay degan yihiin si gaara loo bartilmaameedsanayay waxaa kaloo uu sheegayaa in go-aanka guud ahaanba doorashadii lagu baabi'iyey dalkan ka dhacday sideedii august inuu isagu ahaa ninka ku guulaystay hase yeeshee laga ogaa hadaladiisu maelka dambe waxyaabaha uu ka hadli doono dadkuna aad ayay ugu dhagataagayaan maadaama hore uu sheegay hadalka kaba dambaystaa shan iyo labaatanka bisha oktoobar maalin kahor inuu jeedin doono walow aad uga fakerayay bal inuu maalinkaas yeelayo qaabka dowladda jibriil ay ciidamada u geenayso meelaha iyagu ay joogaan oo u arkayo in cadaadis lagu saarayo oo qaar ka mida taageerayaashiisu ay weli mudahaynayaan ay sii wadaan mudaharaadyada berri oo ah ay doorasho dhacayso kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ee magaalada nairobi oo u warramayey jamaal axmed cusmaan dhinaca kalena mid ka mid a musharaxiinta madaxweynenimo ee dalka kenya ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay maalinta berrito ah doorashada u dhici doonto wuxuuna sheegay in dalka kenya uu dhaba xasaasi ah lugta saaray maxamed diida oo ka soo jeeda deegaanka wajeer kana mid ah siddeedda musharax ee berrito doorashada ka qaybgeli doono ayaa muujiyey inuusan ka rajo ka qabin in doorashada ay cadaalad u dhacdo wariyaheenna maxamed faarax shire ayuu uga warramay qadka telefoonka qaybka ilaha garanaya waxaa beri dhici doona ilaha garanaya laakiin telefishonkii iyo radiogii iyo adiga dadkii in badana la hadalnay waafajinta ilahaas kale mana siin doonaan ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan raila meesha ka baxa dadkii raila intay aad aadi doonaan allahu aclam waa tahay mudane dhida waxaa jirtay in guddiga doorashooyinka een, khilaaf uu dhexdiisa ka jiro ay shaaciyeen in haddii aysan labada nin aysan kulmin waa rayla iyo uhuru ay doorasho xaqa iyo cadaalad aysan dhici karin adigu marka labada nin maysan kulmin wax wadahadal la sameeye ma jiro maantana maxkamad wada arkaysay siday tiri marka doorashadiina biritaa loo dareerayaa sida dastuurka uu baneynayo marka ma kula tahay in doorasho xaq ay dhici karta birito xaq iyo xaqdarro bayaa kala jecel dadka a b c la rabay inay cadaalad wax ku maamulaan shaqada markii la qoraya qof walba qofaa keensaday dadka meesha joogo waddanka uma joogaan qof walba qofkii keenay dadkiisuu rabaa in meesha la socodsiiyo ninkii jeemarka ahna meesha waa ku wareeray haddii rey uu soo jeediyo ha la coday liirahdu waa laga badan yahay qof walbana meel buu maaragta ku dhegan yahay oo kama fuqi rabo marka ilaah ummadda ha soo casro kenya marka xaggey marka kusii socotaa bay kula tahay nabi maxamed intuu imaan hortii waxaa jira nidaam ah qofka xooga badan yaa xabagta iska leh muruqa haddii muruqaygan kaa xoog badan yahay dee adiga hoostaad hoosteyda dabadkaa ku jiraysaa wax noocaasa socda Eh, laakiin haddii dadkii en, rayla oo ka baxay iyo wixii kale oo dhan ay tashtaan oo yidhaahdaan war anaga halkan ma aadayna dad kale aan dooranno dadka meesha ku yaalo sideed qof waa waafajinta ilaaha iska leh deediina madaxweyne ee musharaxiinta inaad tashataan oo hal in aad dabatakaartaan oo aad kaalisaan maxaa idin diiday oo idinka kulligiin aad xaashimaha usoo wada qaadateen qof walba waxaa uu ka dhaadhacsan kii ummadda furan lahay amaa tahay qof walba wuxuu leeyahy adigaasa maaragta u fiican berito eh, dalka qaybo badan lagama codin doono boqolkiiba shan iyo labaatan ayaana loo baahanyay ninka madaxweynaha inuu ka helo eh, deegaan walba ma kula tahay marka ninka lasoo dooran doono berito in uu boqolkiiba shan iyo labaatan ka heli doono afartan iyo toddobada dowla deegaan waxaa laga rabaa boqolkiiba labaatan iyo afartan iyo toddoba countiniskeeda laga rabaa labaatan iyo afar waxaana laga codayn doonaa laba boqol iyo soddon constituency laga codayn doonaa marka taas waa way fududahay ma heli karaa ma heli karaa ha masi ad waa tahay ma jirtaa een, cabsi ah in birita khallaaso dalku ka dhici doono oo culeys u imaan doono deegaanada qaarna aysan cod kaba usan cod codbixin aysan ka dhici doonin waa laga yaabaa way suurtooda in kuwana ay maaragta xisaabihii ay galaan ay ay ku guulaystaan kuwana ay maaragta iyada dowlad kale ay sheegaan oo meeshii laiska hor imaado waa wax oo qorshaha lagu tashanayo maxay kula tahay marka kenyaanku ay ka baran karaan dalalka la deriska sida soomaaliya oo kale ah ee qulqulatooyinkii ka dhacay ee ay ka baran karaan oo isdhihi karaan aleelahayna ma qabsato mamana haboono in labaatan iyo lixda octoobar wixii ka dambeeyo dalku isku bedelo dal dowlad la-aan oo qalalaasay dhibaatay ka jirto danta ah, caam iyo eh, midda khaaska eh horta midda caamka in la aado oo dadka o dhan khusayso ayaa wanaagsan haddii qofka maamulka hayo oo sida laga rabo laga waayo in bedelkiisa aad ku degdegto dhibka uu kugu hayo iyo dhibka inaad bedesho ka imaanaya dhibka inaad bedesho ka imaanaya badan marka hadda dadkii waxay daba socdaan danahooda iyo qabiilkooda iyo waxaasay daba socdaan laakiin in ay bartaan war meeshan qabiil kuma xirno war meeshan shilin kuma xirno wadanka annagaa iska leh wadankan sida aan ku ilaalinayno aan ku horumarinayno ka fikir ugu dambeyntii kenyaanku walaac fara badan ay ka muujinayaan maalinta birita doorashada qaabka u dhici doonto soomaalida iyo dadka reer guuraaga adigu aad ka soo jeedo maxay ku- kula tahay baaqaaga ugu dambeeya u dari lahayd mahda ilaahay inay iska tala saartaan Eh, gabar baa doorashadii hore iyo caruurteedii iyo ninkeedii haas wixii inta halkan ay ka tegeen waxay yidhahdeen dhib inuu dhaco laga yaabaa waay baxday markii doorashada ay dhacday ee uhuru lagu dhawaaqay dhibkii uu iska yara yaraaday ay soo noqotay iyadoo soo marayso wa- dhexda wadada soo marayso iyo gaarigii uu gaari kale ku dhacay iyadii caruurteeda way dhammaadeen way dhinteen marka ama ama carar ama joog wixii ilaahay uu kuu qadiray kuma segahayaan laazim allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta wuxuu ilaahay qoro lama reebi karo wuxuu ilaahay jiidan lama bixin karo marka in guryaha laga cararo waa laga fiican yahay meesha aad joogto ilaahaygaada tala saaro marka waxaan dadka ka codsanahayaa inay tooba keenaan ee ilaahay u sarakacaan wadanka xaqa uu kuleeyahay waa inay codeeyaan oo ra'yigooda ay- ay ay bixiyaan inay codayntii ay ka qayb qaataan oo ilaahay subxaanahu watacaalana aada loo baryo inuu ilaahay ceeb asturo kaasina waxa uu ahaa maxamed diida oo ka soo jeeda deegaanka wajeer kana mid ah madaxweynehayaasha ah, musharaxiinta madaxweynima ee dalka kenya
ugu ugu yaraan laba qof oo rayada ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo isla socda ay rasaas fureen sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa rasaasta ayaa goobjoogayaashu ay sheegeen inay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amisom saaka deegaanka carbiska dadka dhintay ayaa isugu jiray macalin iskuul iyo qof kale oo rayada jaamac buule jaamac oo stuudiya ay ugu heliyo ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin macalin ibraahim abaarihii sagaalkii subaxnimo saakid hole ciidama amisom oo ka baxay xerada carbiska ee degmada afguye oo aala baroondo ku sameeya inta udhexeysa ceelasha biyaha xaawo cabdi iyo jaamacadda lafoole agaarkeedii ayaa waxaa lala beegsaday miino kadibna miinada iyadaa waxaa xigay tacshiirad oo ay isweydaarsadeen kooxaha nabadiidka iyo ciidamada amisom oo barti marayay tacshiirada iyada ah ayaa dad shacab ah iyo arday oo ka agdhow iskuul ka agdhow meesha miinada ee ka kacday ku dhaawacmay iyo mid kamid a macalimiintii run ahaantii deegaanka cardiska bara ka ahaa iskuul ku yaala oo lagu magacaabo jacfar inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna runaantii waa u tacsiyanayaa guddoomiye cabdinaasir waxaad nooga warantaa khasaaraha guud intuu la egyahay marka laga tago geerida macalinka runaantii ilaa hadda inta xogta aanu helayno laba kamid ah ciidamada amisom oo dhaawac ah iyo xalilahay saddex ka mid ah ardaydii iskuulka isaga wax ku baranayo iyagana dhaawac ah iyo macalinkaas oo jacfar lagu magacaabo weriye warbaahinta ka tirsanna ahaa asna meesha ugu dambeyntii dhaawac uu u geeriyooday xog kale oo soo baxaysaa jirta inkastoon hadda xaqiiqadeeda wili aysan la soo gaarin in gaari meesha marayay dad ay ka dhaawacmeen taa iyadaa laakiin hadda mid annaga aan xaqiijinay oo aan hubna ma ahan kooxaha nabadiidka maalmihii dambe waxay caadeysteen in miinooyinka ay dhigayaan ay la beegsadaan shacabka inay dhibaateeyaan shacabka in run ahaantii aada u madaysid inay kasoo horjeedaan jiritaanka ummad soomaaliyeed oo ku nool geeska africa isbuucan dhexdiisa ayay ahayd hooyooyin run ahaantii deegaan ahaa degnaa inta udhexeysa wedow iyo tabeelaha oo ka ganacsan jiray cooska in miine ay kula qarxiyeen deegaanka deegaano udhexeeya degmada afguye iyo degmada balcad oo lix ka mid ah meesha ay ku geeriyoodeen waayahay wararka naga soo gaar kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin macalin ibraahim oo qadka telefoonka iigu warramayey
mid ka mid a dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa macalin iyo suxufi labadaba uuna xilligaasi ku sugnaa iskuul ku yaala deegaanka lafuule haaruun macruuf oo washington jooga ayaa gerida macalinkaasi iyo sida ay wax u dhaceenba waxa uu ka wareystay salmaan maxamed sheekh cabdiwaaxid oo ka tirsan iskuulka alfurqaan oo uu ka shaqaynayay macalinka geeriyooday sida waxu dhahaan xisada koowaad oo dhammaato laba sac iyadoo dhammaatay xisada labaad bilaaban rabto ayaa waxaa ka dhacay waddada qarax aada u weynaa ka dhacay oo ciidamada lugeynaya oo isku jiraan soomaali iyo amis soomaali iyo kuwan ciidamada amisom la yidhaahdo isku jiraan ayaa qaraxii lala beegsaday kadib ayagana waxay sameeyeen xaafidihii meesha u dhow dhan ayay rasaas ku fureen rasaastii ay fureen marka ayaa waxaa fasalada ugu tagtay macalinka la yidhaahdo jacfar cali maxamed isagoo fadhiya oo ardayda ku dhex jira xabadii asiga madaxa ka gashay dhaawacaas markuu gaaray kadib dhaawacaas xabadaas waxay usii gudubtay arday kale oo hortiis fadhiyey ayaa iyadana gacdan ka gaartay asiga wiilka dhacaas aada u kigid yahay macalinkaas kadib waan qaadnay qaadista waxaa ka horeysay meelaan ka baxnaa waanay dadkii ciidankii xaafadii kusoo faafeen wadooyinka meelkaas ay xireen markaan bixi waayna macalinkan meesha ku dhigi baxay kadib aan amis waxaan dalbanay ambalaas ambalaasia ayaa qaaday waxaan u qaadnay marka isbitaalka madiina isbitaal madiina markaan geynay kadib meesha ayaa ku geeriyooday allah u naxariistee macalin jacfar cali maxamed waa gartay kadibna maxaa dhacay kadibna waxaa dhacay macalinka markuu meeshii ku dhinta ku dhaawacmay yarkaasna uu ku dhaawacmay qof kale xaafad degan odayaasha ka mid ah la yidhaahdo cabdi axmed tuxab asigana rasaastii ay tuureen ayuu ku dhintay asigana marka dhimashadu waa laba qof macalinka iyo nin odaygaa rayidka ah ha rayidka cabdi axmed tuxab waa gartay iyo dhaawac oo ah ardaygaas iyo xaafadaha waxaan ka maqalnay ayagana saddex qof kale inay ku dhaawacmeen dhaawaca ilaa afar waaye dhimashadana waa laba waa gartay marka iskuulkiina inteeba u jiraa meesha qaraxu ka dhacay iskuulku wuxuu u jiraa adiga kama dheero waa ilaa adiga bo- ilaa afar boos oo kale u dhexeeya oo labaatan bir labaatan ayuu ayuu u dhexeeyaa waa garta qarax noocee ayuu ahaa qaraxan kulley noociisa aniga ma garanayo laakiin qaraxa waddooyinka badanaa lagu duugi waayo ma joogta adiga deegaanka maxaad maqashay qaraxaas xooganaan maqalnay kadib rasaastii ayaan kadib maqalnay iyo ciidankii xaafadda soo faafaya intaasaan aragnay waa garta marka een ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom way lugeynayeen baa tidhi mise baabuuray ku socdeen may qaarka hore way lugeynayaan qaarna baabuuray ku socdeen marka qaraxu ma baabuur ku eegtay mise kuwa lugeynayay wallaahi meesha kulley aniga banaanka kuma jirnay gudahan ku jirnay ardayaan dhex joognay marka waa jidkana laamika soo xir iskoolka intuu iyo waa ku dhaya laakiin wixii uu haleela baawarta inuu haleela iyo kuwa lugeena inuu haleela ma xaqiiji karna waa gartay hadda xaaladdu waa sidee wallahi xaaladda hadda waa degan tahay hadda xaaladda waa degan tahay waddooyinka hadda waa furmeen hadda laftakeena aan kula hadlayo marka meydkaan soo qaadnay waxaan keenay degmada afgoy ciddii asagoo ka dhashay hooyadiis aabisaan u keennay hadda dhakitaan aan ku socdo kadib waxaan rabnaa inaan soo duugno marxuum jacfar cali maxamed waa gartay jacfar macalin caynkeeyuu ahaa wax yar iga sheeg waa macalin english ah, form one ilaa form form eh, galaaska koowaad ilaa galaaska form four ayuu macalin u ahaa wuxuuna dhigayay englishka sidoo kale wuxuu ka shaqeynaya idaacad la yidhahda dayax f m oo ka shaqeysa degmada afgooye sidoo kalena waxaa u furnaa isaga meel oo oo ilmaha wax lagu baro oo barefedna waa u furnayd waa gartay marka suxufina wuu ahaa macalinna wuu ahaa dadkana waxbuu barayay a meel barefedna waa u furnaa oo gaar ah oo magaalada dhexdeeda ugu furnaa iskuulkeeda ninkaas wuxuu nala shaqeeya ilaa adiga saddex sano waa nala shaqeynaya waa gartay saaka intuusan dhiman ka hor ma is aragteen waa is aragnay allah naxariista jacfar waa is aragnay nin aada u firfircoona bashaashna u ahaa waan is aragnay allah naxariista waa gartay marka iskuulka afgooye ma uga iman jira oo kasoo safri jiray afgooye ha macalimiinta badanaa waxay ka imaan jireen afgooye ay ka imaan jireen marka meeshay saq usoo aadi jiraan waa meel ay u dhowtaha waa u dhowdaha kule jaamacadda beeraha waay oo qaybtan la foola ah marka afgooye ka imaan jiraan si macalinka waa gartay inkastoo isku dhow yihiin haddana eh, goobtaas waa meel mar walba uu qarax ka dhaco ama rasaas ka dhacdo maalin aysan wax ka dhicin ma jirto marka halistaa iyagoo u jeeda ayay haddana soo safrayeen si ay caruurta wax u baraan halisas idoo jirta ayay soo biimayaan si ardaydaas oo mustaqbalka ah inay wax baraan ay aqoontooda kor u qaadaan waa gartay iskuulkiina goormaa la aasaasay iskuulkeena waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaalkii bal qaabkii loo aasaasay iyo ardayda dhigata wax yar iga sheeg iskuulka laba kun iyo sagaalka ayaa la aasaasay isagoo qol yarka lagu bilaabay oo laba qol ah kadibna iskuulka waa sii dallaacay oo xarun kale waxaan ka furnay ceelasha biyaha hadda xarunta ugu dambeysana waxaan ka furnay hadda daarusalaam oo oo xamar ah oo hadda loo bixiyay daarusalaam oo suuq xoolaha dhinacaas waaye marka hadda iskuulka waa markii hore hal fasal oo hal iskuul u ahaa laakiin hadda waa saddex xarumood oo ku kala yaalan hal ceelasha ah iyo hal lafool ah iyo hal oo xamar ah waa gartay ardayda dhigata hadda waa imisa wallahi ardayda hadda dhigata xarumaha dhex hadda isku darno waxay gaareen kun arday waa gaareen waa gartay marka waxbarashadiisa waxay isugu jirta ii sheeg iyo qaybaha iskuulka iskuulka qeybihiisa kala duwan waa horta wuxuu ku baxaa luqadda ingiliishka ku baxaa marka laga reebo luqadda carabiga iyo tarbiyada iyo juqraafi taariikh carabiga iyo tarbiyada iyo juqraafi taariikh ayay carabiga ku baxayaan laakiin maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka iyo maadooyinka afarta scientific ah iyo business ba ingiliishka ku baxan intaas waxaa usii dheer ah xisooyin qur-aan ayaa ku jiro oo fasalda koowaad ilaa sideed aa u talagalnay waa gartay marka een geeridan hadda ku dhacday macalinka dhibkii ugu horreeya idi soo gaaray miya waa marka ugu horreysay dhibka nagu dhaco waayo
kaasina wuxuu ahaa salmaan maxamed sheekh cabdilwaaxid oo ka tirsan iskuulka alfurqaan oo uu ka shaqaynayay marxuum jacfar cali maxamed oo geeriyooday wuxuuna u warramayey haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal marka la dhegay halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa inagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin eh, doodii gaabnayd iyo barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka balse marka hore warkii caalamka
laba qof oo rayada iyo askari ka tirsanaa ciidamada amisom ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas eh, ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka carbiska ee u dhexeeya muqdisho iyo afguye saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o e da u xaqiijiyey inay dhinteen laba qof oo riyad oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaasna ahaa suxuufi ka howlgala idaacad ku taala magaalada afguuye waxaa kaloo rasaasta ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka afhayeenka ciidamada amisom ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsanaa amisom uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka carbiska afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada amisom ay rasaas fureen islamarkaasina ay direen afar ka tirsanaa al-shabaab aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa isku dayey inay xadadaan dulduleelada ka dhex abuurmaya xisbiga talada haya culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii sanatarka laga soo doortay gobolka arizona jeff flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isaga oo wax ka sheegay habdhaqankiisa islamarkaana sheegay inuu sanatarnimo isu soo sharaxi doonin sanadka dambe jeff flake oo ah sanatar mar laga soo doortay aqalka sare ee gobolkaasi arizona horena labiiyo toban sano u matalaya aqalka hoose ayaa shaaciyey in ay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado iyadoo nidaamka iyo caadooyinka maraykanka kor u qaada la minjaxaabinayo sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaaba deganaanshaha caalamka ay khatar soo food saartay isagoo nolosha iyo siyaasaddaba ka soo bilaaba meel hoose kadibna noqday madaxweynaha ayaa dib u magacaabista madaxweynaha shiinaha shi jiping loogu magacaabay in uu muddada shanta sana ah ee soo socda uu sii aado hogaamiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tirar adag oo u suurto gelin kara inuu awoodda sii haysto isagoo dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah asaasayaasha xisbiga shuuciga ee shiinaha ayuu master shi waxaa lagu qasbay in uu aada uga shaqeeyo tuulo aada u fog muddo toddoba sannadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana loo taxaabay
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka warkaasaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada doodii gaabneed waxaa magaalada hargeysa inoogu soo diyaariyey noona soo jeedinaya barqad maxamuud kaaliye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada hargeysa maanta waa maalintii shanaad ee ololaha doorashada madaxtooyada somalilan waxaana xisbiyada iyo taageerayaashu ay isugu soo bixeen magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan cudubdooda waxaa jira ololo kale kaa barbar socda oo ka socda baraha bulshada ku xidhiidho ama loo yaqaan sochial midiyaha ololaha hadda socdaa ma yahay kii ku habboona ee xisbiyadii taageerashoodu samayn lahaayeen waa mawduuca ama su-aasha ay ku saabsan tahay dooda gaaban maantiya caawa waxaa igala qaybgelaya mustafa baaruud cabdi oo matalaya xisbiyada mucaaridka kana tirsan xisbiga wadani iyo sidoo kale xuseen xasan xuseen xuseen mahdi oo isna ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye marka hore waan soo dhaweynayaa labadiinaba aan ku bilaaba su-aasha mustafe ma yihiin xisbiyadii taageerayaashoodu ololo habka hogaleen kii ku habboona walaal waad mahadsantahe saaxiibka barqad iyo saaxiibkay xasan xuseen mahdi baa ila fadhiya sharaf bay tahay inaan doonta ka qayb galno sida guud marka loo eego sida social media loo wadaa si sax ahayd anigu uma arko ma jiraan fariimo xagga wanaagga ah oo ay marinayaan dadka markaan ka hadlayo dhalinyaro soo isticmaalsa weeye inta dhalinyarada waxaa saaqaya caadifadda waxaa saaqaya dhalinyaranimada oo awood dheeraada midiyihiin wuxuu noqday social median wuxuu noqday awood aynayna kantarooli karin inagu
ugu horeyn barkhad iyo bahda v o a waan salaamayaa waa barbilow runtii khaladaad badanna waa jiraan laakiinse waa barbilow wakhtigan xisbiyadooda ay ku muujinayaan awooddooda taageero ama dacaayaadkooga ay ku fidinayaan hore umay jiri jirin labada kun iyo tobankii iyo wixii ka horeeyeyba social mediahani baawer badan sidaana umu lahayn dadkuna way ku wada cusbaayeen laakiinse waxaan qabaa imika inay tahay barbilow fiican oo hadhow toola aynu kori doono oo sidii ugu haboonayd loogu isticmaali karo lakiinse xataa la-aan xumaan iyo khalad labadaba waa ku jiraan xisbiyada ha u kala badnaadaan yaa ka mas-uula marka nidaamkan habkan uu socda idinku sheegaysaan inay dhaliiluhu ku jiraan yaa ka mas-uula aan ku horeeyo xuseen gaar ahaan haddaan ka hadlo xisbiga kulmiya kolley waa xisbi xukuumiya xisbigaa waxaa saaran oo anagu aan isku aragnay inay mas-uuliyad ka weyn mas-uuliyadda xisbiyada mucaaradka saaran ina saaranta hadday tahay guddoomiyaha oo ah musharaxayaga xisbiga kulmiya muuse bixi cabdi sida khudbadihiisa iyo mar walba uu ku hadlo waa inaan afxuma naga gaadhin xisbiyada mucaaridka ah taas oo anagu aan u aragno wadajirka ummadda iyo inaynu ummaddu waxyaabaha naxliga keensanaya aan lagu dhex beerin laakiinse si nabada oo barnaamijka xisbiga ku salaysan inaan ku iibgeyno uunbaa anaga muhiima laakiinse waxaa anaga gaar ahaan noo muuqataa xisbiyada mucaaridka khaasatan saaxiibkeeda mustafa baarud wuxuu ka socdaa wadani iyo siyaabo badan bay uga faa'idaystaan mustafa wallaahi taas ila ma aha de waxa wey saxiibkay isagaan canaanay malaa waa waa waa ninka weyna cabanayay weeye anugu isagan inta badan qolada kulmiyaan u tiraynaa inay juqajuqaynta ka horeeyaan anagu waxaan u galnaa sida ugu akhlaaqda wanaagsan ugu tarbiyada fiican inta aan ogahay anu waxaan ka mid dadka facebook aad wax ugu qoran ka mid ahay shakhsiyan iyo guud ahaanba inta u badan xisbiga ragga kaadirka ka ama dhalin kaadirka ah inta badan waxaan ku wacyigelin lahaa si guudba in akhlaaqda iyo ethics la ilaaliyo oo ay ka mid tahay quruxda tartanka inaan cirdiga iyo sharafka iyo la qabiilin wixiiba ka taas waxa weeye anagu kulmiyaan ku xamanaynaa barkadow laakiin adnood eegi kartaa oo garsoor dadkan waa ka garsoor wax alla wax anaga ka soo noqonaya ma jiro difaacun mooyaane weerar ma haynaan muuse biixi cabdi waxaa laiga markhaati yahay si babliga inuu u sheegay in aan qof kulmiya iyo qof taageero kulmiya aan marnaba looga baahnayn wax aflagaada ah oo ku saabsan xisbiyada kale ee mucaaridka isagoo isku dhigaya inuu isagu ka mas-uuliyad badan yahay xisbiyada mucaaridka laakiinse marna may dhicin lagumana arag cabdiraxmaan ciro oo ka hadlaya social mediahiisa oo aanba la hadlaya dhalinyartiisa oo kule maxaan ku dhahday tartanka iyo brobagandada iyo ololaha noocaasaynu u gelanaa wax fariin ah oo hogaankooga uu u soo dhiibay maxaan ku dhahay taageerayaashiisa ma jiro waqti taas waa mid anigu aan kaga duwannahay oo aada moodo anaga iyo inaan wada soconno hogaankaygii xisbigu tan kale ah waa run horta dad badan looma taag helayo maxaan ku dhahdaa aragtidooda ayay kolley cabireen dadku isku wada aragtina maaha isku aqoonna maaha isku maxaan ku dhahday wadcina maaha dad si khaldan wax u wada inta badan way soo baxaysaa laakiinse annagu inta badan waan isku daynaa cidda wax qaloocisa xataa inaan toosino wixii brobaganda ee xisbiyada mucaaridka lagu samaynaya annaga laftigay waxna yeelaysa amba qaranka wax yeelaysa inaanu arrimaha xataa aan hoos u dhigno oo maxaan ku dhahdaye aanu joojino inta qofka laga wacyi gelin aan ka wacyi gelin laakiinse taa waa mid aanu ka la'nahay asxaabtayda kale ee imka dee tartanka nagula jira haye mustafa
maan jeclayn hoos ugu dega laakiin saaxiibkayga ugu kalifi ah weeye banaanbixii u dambeeyey imka maajirta soo baxnay kiisaska dhacay ka mid a facebooka waxa u badan weerarka laga soo qaaday qolada kulmiyaha mar waxaa nagu eeday inaanu soomaaliya nahay mar waxaa nagu eeday in calanka calanka buudiiska uu yahay mar waxaa nagu eeday inaan ohuru kenyatta aanu nahay waxaa weeye horta nimanka weerarka soo qaaday mar walba weerar wadaa saaxiibka iyo tiimkiisa weeye mala saaxiibka dee dhinacu buu ka akhriyay sheekada arrinta ah in odayaasha la hagaajina arrinta waxaan xamarnaaba qoladan kulmiyo waxaan nimanka waa nimankii olayaasha hore soo galayo nooc cunfiga ka mid a koda wadaan anaga qaar baa nagu dhahda waa ninku waa qabowdihiino waa degantiino waxaasna dadka si kaloo cusub hala baro akhlaaqiyaadka laakiin xuseen mahdi arrintaa uu sheegay mustafa miyaan iyada lafteedu tartan wanaaggii ka hor imanayn horta mid baa jirto oo waxyaabaha qaarkood waxay ka imanayaan horta xisbiga waddani xataa barobaganda in la sameeyo waxay ka imanaysaa xisbiga waddani dhowaan waxaan ogan in dood wada galeen saddexda musharax iyo saddexdooda ku xigeenba arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid a qodobku ka dhawaajeeyey oo ah qodobka soomaaliya xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid iyo xisbiga muxaafidka ee anugu imkaba aan ka socdaaba labaduba waxay ku eedeeyeen cabdiraxmaan ciro maalinna inayna jirin inuu kaalin siyaasiya uu ka qaatay arrinka soomaaliya habeenkii dhaweeda uu hadlayay xataa dalalka jaarka ah marna soomaaliya kuma darin eeddii loo soo jeediyey marna dhinac iskaga muuriixin maalintii dhaweyda uu ololaha xisbiga uu ku jiray ee doraad ee ay u lahaayeen xisbiga waddani isaga laftigiisu ciro dibbuu usoo hadal qaaday laakiinse iskamuu baydhsiin wixii jira markaa dee waxaa la yidhi dee nin heryo xun baa la yidhi inuu wax qarsanayaa la moodaa arrinkaa horta iyagunbaa u sabab ahaa laakiinse wixii shakhsiyana amba aflagaada ah inta badan xisbiga kama timaado mustafa horta doodiina dad kule baa daawanayay oo eedayn aan deegiskiis wadan bay ahayd laakiin taa dib ugu noqon mayno way iska caddahay waana inta badan lexan ay ku celceliyaan qolada taas waxaa noo muuqta waxa weeye uun waa uun iska uun waa eedayn aan sal lahayn waxaanay ka mid tahay mas-uuliyaddu sheegay saaxiibka xuseen inaan iyagu haynin ah in iyagu nagu hogaamiyaan dhaqanka wanaagsan oo ay iyagu mar walba ay daandaans wadaan waxaan si taa kaga jawaabayaa oo aan oo aan raacinaya waxa weeye inta badan markay noqoto xagga eedaynta iyo waxyaabaha annagu waxaan nahay kuwo ka jawaaba uun anuma bilown marka waxa sheegaysa ku saca weeyaan anagu weli akhlaaqdii wanaagsan ku sugan oon leenahay oo bashitaanka iska naaro tartanka dhexdeena weeyaan aan waxqabad aan ku tartanno hadday noqoto dee soomaaliyana iyagay ahaayeen kuwii warahadalka furay iyagay ahaayeen kuwa ilaa imika aan nala lagu ogeyn hawadeenna iibiyey marka wax- wax- wax siyaasadda geli maaye waxaan leeyahay uun dadka wax ka iibiyo buuggiinna buuggiinna fiican inaad soo bandhigtaan oo saaxiibkuna og yahay doodii la galay inuu in musharaxiisa ugu hooseeyey oo ah oo raydkii la raydkay saylicina ugu hooseeyey da- wa- way muuqataa waxa weye dadka aan fikir ka iibino aan fikir la hadalno Een, laba qodobba qodobka een, xagga een, xiriirka soomaaliya iyo iyo arrinkaas horta ku noqon maayo saaxiibkay waa sida uga gaabsaday unbuu uga gaabsaday musharaxiisii laftigiisuna laakiin xuseen laakiin laakiin xuseen aan kaa dhex galo een, wax sal ah iyo raad ah oo cado idinku haysan ma jirto oon ka ahayn waa laga aamus dee horta xisbi kastaa wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo uu qofku uu maro weeye barnaamij siyaasadeedkayaga iyo iyo xataa khudbadahayaga guddoomiyahayagu maadaama uu doonin inuu sharax madaxweynaha uu yahay waxa uu bulshadiisa uu u sheegay halka uu ka daagan yahay dalkii markii hore ay wax iskugu kaayi jireen qaabka uu gelayo hadday wada hadal tahay iyo hadday kala gurasho tahay qaabka uu gelayo dhan buu caddeeyey laakiinse waddani arrinkaa aad buu uga gaabsaday arrinka kale haddaan ku noqdo kolley doodda dee dhankiisa unbuu ka eegay Een, taa ku noqon maayo bulshadu horta way wada way wada aragto cidda een, maxaan ku rahdaa doodda hooseysa taa ku garan ma een, ku noqon maayo oo anagu kulmiye ahaan number one baanu ka ahayn mustafa waxaad moodaa dee saaxiibkay xuseen inuu doodiiba ka baxay xasan xuseen oo meel koodaga laakiin aan aan doodda kusoo noqone ee, horta inigu dee madaxweynean dooranay madaxweynihina ilaa imka taliya saddex nin oo dooranna ama sharax marka ma aha in aniga laisku khaldo dee barxad Een, waxa weeye inagu maanta waxaan dhisanaa cirro iyo muuse iyo faysal silaayna uu dalku maamula marka ninkii meel ka sokeeya eegaya tan waxaan leeyahay horta indhaha kor kor u qaad talada waxa weeye annaga een, inta badan waa soo sheegay een, een, een, een, ju- eedaynta marka ay eedayntu bilaasal tahay haddaad ka jawaabto macnaheed wax adaa qiraya marka wax lagu qabsado horta waa in la soo raaciya caddaymi markaas anugu jawaabteeda bixin karayna laakiin nin iska hadlo baan anugu aragnaa taas Een, tan kale walaalaha social mediaha iyo iyo iyo iyo ololaha soo loo gelayo waan kula qaatay in dhallinyaradu aanay sideen doonay aanay weli u gelin oo wax badan ay qaldan yihiin sidee loo saxayaa haddii xisbigeenni xaakimka inugu hogaamin isagu propagandadii faafinayo oo bejkiis maalinta waxaan arkayay nin safiira magaciisa caraab- carabaa maaye oo taageeryaasha waaweyn ee xisbiga oo ragga so- social media sameeya oo isagu beenihii lasoo saaray faafinaya marka macnaha markaad adu beentii sii faafto macnaha waxa weye waad ayidaysaa macnaha waxa weye dhalinyaro badan baad markaa halkii ku jiidaysaa aan u imaada markaa gabagabadii baynu kusoo shaqaynaa markaad eegto saddexda xisbi taageerayaashooda iyo ololaha ka socda warbaahinta ama gaar ahaan baraha bulshada ku xidhiidho ciddii talada timaadaaba markay talada qabato ummaddii way qaybsamaysaa nidaamka loo marayo ololuhu qaybsanaantaana qayb buu ka yahay sidee markaa xalka maxaad u aragtaan aan u imaado mustafa baaruud wala xalku iska cad yahay xalku waxa weeye een, een, een, dadka dadka u taliya waa- waa- waa- waa- iy- iyagaa qu- iyagaa hogaamiya ruuxiin bay hogaamiyaan haddii kuwaasna iyagu iscaayin oo dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay kala xishoodaan oo aan rinta qabiil laga dhigin waxa waxbay naga xumaan maayaan waxa weeye eh, laakiin haddii siyaasaddii iyo raggiina hogaaminayay madaxda inoo ahaa weliba gaar xukuumadda iyo iyo xisbiga muxaafadkii iyagu ay marba qabiilka inoo hogaaminayaan oo iyagu inoo horseedayaan ina kaqaybqaybinayaan inaguna waxa weye kuwaas baynu ku dayna marka waxa weye si aan u helno wax wanaagsan waa in xisbiyada siyaasiyiinta dalku isku yimaadaan oo la sameeyaa curfi curfigan ka fiican dhinaca fiican marka laga eego waad arkaysaa oo dhalinyarteennii ee dee arrimaha ka wada hadlayaan chiniskan haysano ma haystaan ethoobiyaanku jibuutiyaanku ma haystaan soomaalidu ma haystaan waa furso fiican laakiin in la qurxiyo uun oo kor loo wado oo akhlaaqiyaadkii lagu daro ayaa muhiima waaye xuseen Een, halka qayb ka mid oo een, mustafaba ka dhawaajiyey arrimahan khaladaadka ah ee dhaca kolley een, in ummadda laga wacyigeliyo oo khaasatan weliba hogaanada xisbiyadu ay ka wacgeliyaan waa mid daruuriya weeyaan xalku waxa weeyaan war habkaa aanu marayno ee ah waxaad hayso badka keen oo akhlaaqiyaadka ha lagu keeno oo ha lagu keeno in- sidayna ummadda u kala irdhoobin in loo isticmaalo dhalinyarta khaladaadka samaynaysana in maxaan ku dhahdaa loo caqli celiyo caqli celin bay u baahan yihiin janiska aynu haysanno qaran ahaana in sideeda looga faa'iidaysto nabaduna waa kow social mediahuna khatar badan buu ku keensan karaya nabadda nabadda in lagu dadaalo oo wax kasta oo nabadeena waxyeelayna in laga durugsanaado aad iyo aad baa umahadsantihiin dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada hargeysa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya maana allah
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington kadib markii ay soo shaacabaxeen warar dhinaca sirdoonka ah ee sheegayay in qaraxii afar iyo tobankii bishan oktoobar ee magaalada muqdisho loola dan lahaa saldhigga militari ee turkiga warkaasi oo ay horena u baahaysay laantan af soomaaliga ee v o da ayaa waxaa arrintaasi ay keentay in la xoojiyo ammaanka saldhiggaasi iyo guud ahaan magaalada muqdisho haddaba maxay tahay ujeeddada loo beegsanayo saldhigga turkiga maxaase arrintaasi ka dhalan kara warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nooga diyaariyey nuur bukhaari dowladda turkiga ayaa ah dowlad lagu tilmaamo saaxiibka koowaad ee soomaaliya arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee caalami ah ee u gurmaday abaartii soomaaliya ka dhacday sannadkii labada kun kow iyo tobankii tan iyo intii markaasi ka dambeysay kaalmada turkiga ee shacabka iyo dowladda soomaaliya ayaa ahayd mid joogto ah ka sokow taageerada dhinacyada dhaqaalaha dib u dhiska waxbarashada iyo siyaasadda waxa uu dhowaan turkiga ka furtay soomaaliya xerada militari ee ugu weyn caalamka ee uu turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dhulkiisa ujeeddada saldhiggan loo dhisay ayaa lagu tilmaamay mid lagu tababarayo ciidanka qaranka ee soomaaliya oo muddo ka badan shan iyo labaatan sano burbursanaa sida uu sheegayo taliyaha ciidanka qalabka side ee turkiga genaraal hulusi akar Somali'nin güvenlik, barış, huzur ve istikrarı sadece Somali halkına değil, tüm Afrika kıtasının huzur ve refahına katkı sağlayacaktır.
amniga nabadda iyo xasiloonida soomaaliya keliya muhiim uma ahan dadka soomaaliyeed ee waxay kaloo xasilooni iyo horumarba ay u keeni doontaa dhammaan qaaradda afrika ciidamada xoogga soomaaliyana waxay geeska afrika muhiim ugu noqon doonaan inay ka sifeeyaan kooxaha argagixisada haddaba tallaabadan uu turkiga uu ku dhisayo ciidanka xoogga soomaaliya ayaa u muuqata inay ku xumaadeen amaba ay halis u arkeen kooxaha argagixisada sida kooxda al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda soomaaliya waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay ujeedka ka dambeysay weerarkii afar iyo tobankii oktoobar lala waayey saldhigga turkiga warbaahinta turkigana si weyn ayay uga hadashay wararka sheegaya in hadafka weerarku uu ahaa saldhigga turkiga ee muqdisho sida uu sheegayo cabdinuur daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka qaranka turkiga ee t r t qaybtiisa la hadasha caalamka waxay ahaayeen dadka ugu horreeyey ee ka muxuu ahay ka jawaab celiya oo muxuu ahay afar iyo labaatankii saac ugu horreeyey in diyaarad iyo muxuu ahay gargaar bini-aadanimo ay u direen soomaaliya iyo dadkiina dib loo soo qaado ayuu madaxweynaha turkiga amray dabcan adiga dhowr maalmood kadib ama waxaa soo baxday in la dhahay qaraxa waxaa loola dan lahay saldhigga turkiga oo dhowaan laga furay magaalada muqdisho oo la leeyahay asaga ayaa loogu loo loo loola jeeday in lagu qarxiyo marka idaacadaha gudaha ee turkiga iyo tviyada iyo website-yaduna warkaas aaday usoo xigteen oo muxuu ahay website-yada iyo muxuu ahay ilaha wararka aada loogu daabacayay maalmahaas oo dhan ma garat dowladda turkiga ayaa tan iyo markii qaruxu dhacay waxa ay si toos ah gurmud ugu fidisay dadkii ku dhaawacmay qaraxa hase ahaatee dadka qaar ayaa isweydiinaya arrintani ma waxa ay hoos u dhigi doontaa xiriirka labada dal mise waa ay sii xoojin doontaa waa kan mar kale cabdinuur daahir
waxay xoojinaysaa labadii calaaqo ama xiriirkii labada wadan ay lahaayeen iyo guud ahaan xiriirka turkiga uula lahaay qaaradda africa oo sanadihii ugu dambeeyey uu aad u kordhiyey taas waxaa kuu sheegi karta markii ugu horreysay oo dhibaatadu ay dhacday soomaaliyaba inuu turkigu noqday qofkii ugu horreeyo meesha uu aado oo aado inuu noqday lamber labo markii dadkii lasoo daabulay oo muxuu ahay dadkii maalin ayadoo xitaa raqdii ay taallo borordiiqdii ay socoto in dadka ummadda muxuu ahay reer muqdisho o dhan ay isu soo baxeen oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu amray in dadku ay isu soo baxaan oo garoomada ay qaataan oo aragtay dad sidaas u banaan baxaaya oo calamada turkiga wata tanna waa dhacdadii labaad ee soomaaliya ka dhacda oo turkiga calamadiisa lagu banaan baxo marka sanadkii koowaad markii afgambigii ciidanka uu dhacay sidan oo kale waa tii loo banaan baxay oo dowladdu ay amartay haddana sidoo kale waa tii loo banaan baxay xitaa dadka waxaa loo banaan baxayay in dadka qaraxa al-shabaab iyo wax lamida laga banaan baxo laakiin dadku xitaa si voluntaryaho ay usoo qaateen caalamada turkiga iyo wax lamida arrintaasna waxay abuurtay shucuur gooniya ayaa waxay ka abuurtay shacabka turkiga iyo dowladda dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro dalka turkiga ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu booqan doono dhaawacyada qaraxii zoobe ee la geeyey magaalada ankara sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu la kulmi doono dhigiisa turkiga bin cali yildrim
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay nuur bukhaari waxaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan idinkoo naga dhegeysanaya laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga maqlaysaan washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali taano idaajaha ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan soomaalida iyo waxbarashadii tooska ahayd ee ay tiqin dhegaystayaal macallinkii hore ee dugsigu badanaaba cido meel deggan oo duddo ah ayuu degaamo kale uga imaan jiray isaga oo xoolo iyo hanti kale toona aan wadan haddii markaas carruur xilligii waxbarashada gaadhay ay duddadaa u joogto odayada ayaa isu iman jiray kuna heshiin jiray macallinkaas doolka ah inta qabsadaan inay bartamaha aqalladooda dugsi ka oogaan waxay sidoo kale isla meeldhigi jireen heshiis labaad oo ku saabsan baahida nolol maalmeedka macallinka sidii loo dabooli lahaa iyo guud ahaan wuxuu yahay dhaqaalaha uu iyaga ka helayo muddada hawsha waxbarista carruurta uu ku foogan yahay ilaan lacagi ma jirine saddexda meesi xoolaha la haysto ayaa lagu macaamili jiray iyaga ayaa ama shaqo la isu siin jiray amaba lagu qaanbixi jiray sidaa daraaddeed saddex goor ayuu macallinku dhaqaale ka heli jiray qoysaska uu martida u yahay ee carruurtooda uu qur-aanka u dhigaayo marka hore waxaa jiray qorshe ay kal ku magacaabi jireen ahaana deeq uu waagii baryaba heli jiray dooba bay u badnaan jireene dugsiga oo isla markaasna guri u ahaa ayaa waxaa loogu geyn jiray kur iyo dhiil waa kur badara oo badanaa masage ah loona soo bisleeyey iyo dhiil caano ah labadaas oo reeraha dugsilayda ahi ay ku moogtabi jireen reer walibana uu yiqiin maalinta laga sugayo marka labaad waa deeq iyana degaamada qaarkood daaw looga yiqiin oo ah sanadkiiba neef ari ah oo aaraaba qoys waliba uu siin jiray kaasoo mararka qaarkoodna ay sako ula niyoon jireen marka saddexaadna waa qaalin geela ama lo ah ama ari labada midkood gooya macallinkuna uu qaadan jiray mugga uu inay hebel qur-aanka u dhammeeyo welibana uu kor ka qaybsiiyo saddexdaas goor ka sakow waxaa jirayna nin deeqsi ah oo jecel wiilkiisa ama wiilashiisa in macallinku u hagar baxo oo si wanaagsan wax u baro sidaa daraaddeedna deeq aan lala ogeyn macallinka u qariya oo hameenbarkii inta ku dheelmada halkiisa gasiin ugu geeya ama magaalooyinka mare uga soo gala ama ahmiga arigiisa ku jira wax ka siiya ama si kalaba wax ugu gallada bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysnayd haddii waalidka dhalay uu macallinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo habeenkiina isaga oo hurda uu malaku jibriil wax barayo macallinku ama markaas dugsi ha hayo ama yuusan hayne xurmo weyn ayuu ummadda dhexdeeda ku lahaa macallimiinta qudhowdu aad bay isu maamuusi jireen kan hawsha ku cusubi kii ama kuwii uga horreeyey waa uga dambayn jiray kan socotada ahayna midka negi ayuu martiyi jiray marmar ayaa waxaa dhici jirtay kubkuboore macallina oo si uun dugsigii uu hayn jiray uga soo xirmay inuu degmooyinka dhex saqaafo isaga oo doonaya inuu helo reero u baahan in carruurta uu qur-aanka ugu dhigo hadduu kolka ka soo kor dhaco duddo dugsiley ah iyaga ma martiyi jirine wuxuu ku leexan jiray halka dugsigu ka oodan yahay iyo macallinka jooga dabadeedna kii dugsiga lahaa markuu laba saddex aayadood arday walba u yeeriyo ayuu ku wareejin jiray macallinka martiga ah kaasoo kolkaas casharka inta uga harsan arday walba u dhammaystiri jiray subaxdaas ayuu macallinka dugsiga lihi inta ardada kala diro oo odayada reeraha isugu yeera wuxuu ku oran jiray dugsigii waa la igala wareegay macallin doola ayaa dhex fadhiya aniguna ku noqon maayo ilaa la tiscimo oo intaad wax isugu dardartaan uu degmada ka ambabaxo isaga oo laab qabow ardadii ku tufay una duceeyey dad qur-aanka iyo cidda xambaarsan jecel bay ahaayeen taladaasi ma seegi jirine way yeeli jireen macallinka martiga ahna isaga oo ka raalli ah ayay sagootiyi jireen xagga dabeecadda qof ahaaneed iyo hagarbaxa markii laga eego ruux waliba waa siduu eebbaweyne u abuuray macallimiintuna marnaba isku mid ma ahayn allaha u naxariistee xaaji maxamed axmed liibaan oo labadii barnaamij ee kan ka horreeyey sidaan ku tilmaamay ahaa macallin dugsiyo badan kiciyey ayaa markuu macallimiintana kala barayay wuxuu yidhi sidiisaba macallin dugsi waa afar kaafle macallinkayaga macallinkii macallinku waa ku mahmakiibaa kay madoobihiibaa soo socdee naga kaaya waa afartaas midkood kolkii aan ka codsannay inuu noo laqbeeyana wuxuu yidhi kow macallinkayaga waa midka laga aflaxo degmaduna intay ku liibaantay ay dhab u jeceshahay laba macallinkii waa mid iska roon ah si aan loo hayn kalgacalka kaa hore loo hayo ku lamid ah macallinku waa kuma makiibaa waa midka lagu dhibtoodo oo la wada haaraamo ha yeeshee wax laga bartay welina dulqaad loo leeyahay afar kay madoobihiibaa soo socdee naga kaaya waa midka kolkuu soo muuqdo laga kala cadharo midka aan reeraha waxba ku reebin cid ka aflaxdaana ay iqliil tahay maantaas aan waraysanayno wuxuu xaaji maxamed aada u duray dugsida magaalooyinka kadib markuu isbarbar dhigay iyaga iyo kuwii miyiga ka jiri jiray kolkaas buu yidhi baadiyaha wuxuu ardaygu qur-aanka ku dhammayn jiray korna kaga qaybi jiray hal sano iyo bar ilaa laba sano ugu badnaan maantase waxaa magaalooyinka soomaalida shaac ku ah arday shan sano waagii baryaba dugsi u sii socda kana soo socda oo intaas uu waalidka dhalay lacag ka bixinayo haddana aan weli aakhirka dhammayn suuradihii uu soo dhaafay haddii wax laga weydiiyana aan aayadna ka sheegi karin wuxuu ku soo gebagabeeyey dugsi magaalo farta ayaa lagu bartaaye qur-aan lagu bartay anigu ma arag dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas wuxuuna ugu dambeeyey saddex barnaamij oo taxano ah kuna saabsanaa waxbarashadii tooska ahayd ee soomaalidii miyigu ay tiqiin gaar ahaan dugsiyadii qur-aanka lagu baran jiray
axmed faarax cali idaajaha ayaana soo jeedinayay dhaqanka iyo hiddaha halka aad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington waxaa haatana aan jeclahay jaamac buule jaamacu sida ugu weliyo inuu hadbana xasuusiyo intuu wakhtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu dorka roona maxadsani daanduray laba qof oo rayada iyo askari ka tirsan ciidamada amisom ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka carbiska oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay dhinteen laba qof oo rayid ah oo uu ku jiro macallin iskuul islamarkaana suxufi ka ah ka howlgeli jiray idaacad ku taalla magaalada afgoobiye waxaa kale oo rasaasta ku dhintay nin ka mid ah odayaasha deegaanka afhayeenka ciidamada amisom ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsan amisom uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgallada deegaanka carbiska aad iyo aad ayaad umahadsan tahay idaacaddeenna waa naga intaas itaan mar kale kulmi doonno waa jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daandura nabadgelyo